halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah waana siddeed iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciid la nur iyo anigoo ah falastiin axmed limaan alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeenna waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto agost
taasi waxay ahayd ilhaan cumar oo sheegtay inay ku guulaysatay aqlabiyadda xisbiga dimuquraadiga ah ee u tartamaysa kursiga kongareska ee uu bannaynayo keith ellison warbixin ayaannu idiinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida laascaanood oo gabdhuhu ay ku horreeyaan shaqooyinka iyo waxbarashada wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka yeman ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka magaalada muqdisho waxaa xalay lagu dilay saddex wiil oo walaalo ah warkan waxaa goordhow nooga soo diray magaalada muqdisho waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
saddexda wiilee dhallinyaradee wada dhashay toogashadooda waxay ka dhacda xaafadda jamhuuriyadda degmada kaaraan waxaana toogta ruux hubaysnaa oo la sheegay inay ahaayeen qaraabo dhow dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a inay maqleen risaaska dhacaysa guriga qoyskan ay degganaayeen kadibna guriga lagu arkay midadka saddexda wiilee dhallinyaradee wada dhalatay hay-adaha amniga soomaaliya ayaa hadda baaritaano ku haya dilka iyo qaabka u dhacay iyadoo meydadka la soo gaarsiiya xarunta dimibaarista c i d halkaasoo habeennimadii xalaan kula kulmay qaar ka mid a ehelada iyagoo u xaqiijiya v o a meydadka saddexda dhallinyarada kuwaasoo wada dhashay ilo ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay v o a in ruuxa dilka geesa goobtuu ka baxsaday balse hay-adaha ammaanka hadda ay ku daba joogaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaan gacankudhiglahan geystay dhimasho wadareedka saddexda wiile wada dhalatay cabdulqaadir okey v o a
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington golaha wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa qorsheynaya in toddobaadkan ay cod u qaadaan wax kabedel aad u ballaadhan oo lagu sameeyo go-aamadii madaxweyne donald trump ee la xidhiidhayay soo galootiga iyo dadka magangelyo doonka qodobada ugu waaweyn ee la filayo in kongareesku uu cod u qaado waxaa ka mid a in la kala fogeeyo caruurta yaryar iyo waalidiintooda amaba eheladooda muddooyinkan dambe ayay dowladda maraykanku si joogta a u kala reebaysay caruur yaryar iyo waalidiintooda oo magangeliyo doona ama qaarkood ay hadda rabaan inay soo galeen dalka maraykanka lixdii toddobaad ee ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii mey waxaa la sheegay in laba kun oo dhallaan ah qoysaskooda intii kale laga fogeeyey kadib markii ay caddaatay in dadka waaweyne sharci darre ku joogeen maraykanka shalay axaddii iyo sabtidii ka horreysay waxaa jiray mudaharaadyo dad badani isaga soo baxeen gobollada dalka oo dhan kuwaasi ay qaarkood horkacayeen hogaamiyeyaasha diintu waxaana ay dalbanayeen in si deg dega wax looga qabto carruurta iyo eheladooda la kala fogeynayo
mid ka mida musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada dalka turkiga ayaa shalay oo axad ahayd xabsiga dhexdiisa ka soo akhriyay khudbadiisa ololaha salaaxdiin damitras oo hogaamiya xisbiga kurdiyiinta ee magaciisa loo yaqaano xisbiga dimuquraadiga ee dadka kurdishka ah ayaa axaddii isagoo ku xiran xabsi ku yaala galbeedka dalka turkiga khudbadiisa telefoon kusoo gudbiyey maadaama ay dowladda ogolaatay in musharax kasta labaatan daqiiqo laga siiyo telefishinka si uu ololihiisa uga hadlo damirtas ayaa sheegay in uu sharci darre ku xiran yahay oo ay dowladda u xirtay cabsi ay ka qabto aawadeed wuxuu ku baaqay in dadka turkigu ay ka fogaadaan qorshaha uu sheegay in madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan uu doonayo inuu dalka turkiga kaga dhiga maamul nin keli ah ku xiran isagoo sidoo kalena ku eedeeyey keligii talisnimo waxaanuu mr demirtas intaasi ku daray in dastuurka cusub ee hadda turkiga lagu maamulaya aanu madaxweynaha hadda u xadideynin muddada uu isa soo sharixi karo ama xilka uu hayn karo subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacadeeni aroornimo xisbiga dimuquraadiga ayaa aqbalay soona dhoweeyey in kursiga kongareeska ee uu baneeyey kit ellison oo minnesota laga soo duurto ay u tartanto ilhaan cumar oo ka mid a kongareeska gobolka minnesota waryaheena maxamuud mascade ayaa inoo haya warbixin arintaasi ku saabsan
for Ilhan for 68.3%.
ilhaan cumar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota iyo xisbiga dimuquraadiga oo gobolku waxay u xusheen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu banneeyey mudane keith allison ee golaha kongareeska ee maraykanka keith allison ayaa kursiga inuu bannaynayo waxa uu ku dhawaaqay maalmo uun kadib shirweynihii ergooyinka ee xisbiga dimuquraadigu ay ku xulanayeen musharaxiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sannadkan taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan islamarkaana ay ku caleema saaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyey keith allison shirkan ergooyinka ee helista taageerada xisbiga ayaa waxaa ilhaan cumar kula tartamayey laba musharax halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa ah oo dadweynuhu ay u codaynayaan bisha agost ee sannadkan ilhaan cumar ayaa kadib markii ay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay ergooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda
qof walbaahi wuu mahadsan yahay waynu gaarnay tani waa mid xiise leh waxaana diyaar u ahay in dhammaanteen aynu berri dibadda u soo baxno albaabadana u garaacno lana sheekaysanno dadka deggan degmada shanaad ilhaan cumar oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha agost alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeenna waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto agost ilaan cumar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxa ay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota maanta waxaan xasuustaa markaan inta u soo socday labo oday oo soomaaliyaan is aragnay waxay dhaheen waa kuu ducaynaynaa ilaaha ku guulaysiiyo marka waxaan aaminsanahay in niyaddaasayta furan iyo ducadaasayta ay mar kasta ii fududayso inaan guul gaaro kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan maraykanka ayaan guushiisu sahlanayn weliba marka laga tartamayo xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ilhaan cumar oo arrintaasi ka hadlaysaahina waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolku ay u midoobaan sidii qof soomaaliya ugu fadhiisan lahaa kursigii kiit halisan howl badanaa noo taallo dadka say u og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa june keeda waxaan u baahannahay dadkao dhan inayna soo baxaan ay codeeyaan in codkeenna uusan naga khasaarin in aan fahanno kursigaanayti in qof muslin ah qof soomaali ah qof aan affahmayno qof annaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay wakhti annaga aan isku mashquulna ma aha wakhti annaga aan annagoo iswada wadanno aan dagaal galno waayo oo aan soo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn lahayn washington qof dhibaatooyinkeenna ka turjumi karo oo annagana wax noo tari karo kursigan kiith alisan ee golaha sharci dejinta ee maraykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraanturooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo ku dhowaada laba bilood ayaana naga xigta afar iyo tobanka bisha agost oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuquraadiga sida rasmiga doorashada nofembar ugu matali lahaa musharaxiinta kursigan ilhaan cumar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid a musharax soomaaliya oo la yidhaahdo jamaal cabdulaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharax ee soomaalida taasina ay dhabar jebiso fursaddii qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee koongareeska maraykanka maxamuud mascade v o a minnesota
haatana laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa la sheegay in muddooyinkan dambe ay dumarku ku badan yihiin goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in hablaha bartay culuumta caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadku ay ku laba jibaarmayaan ragga wariyaha v o wda laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray hablaha magaalada laascaanood ee bartay caafimaadka ayaa fursad wanaagsan buuxiyey goobaha caafimaadka ku yaala gaar ahaan cusbitaalka weyn ee magaalada laascaanood maamulka cisbitaalka ayaa waxay sheegeen inay kaalin fiican ka qaadanayaan habluhu sidii loo caawin lahaa dadka fahiime jaamac faarax agaasimaha cisbitaalka magaalada laascanood v o a ayaa waxay u xaqiijisay in tiro habla oo aada u fara badan ay caafimaadka ka shaqeeyaan kuwaasoo ka badan wiilasha sababto ay tahay hadda waxaa waxbarashada aada loogu geliyaa gabdhihii cisbitaalka aan joogo boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karaa dadka ka shaqeeya shaqaalaha waxay u badan yihiin gabdhaha waayo iskoolada markaad hadda aado ama maxad ha ahaado ama jaamacad ha ahaado ama iskoolada kale caadi ha ahaado waxa aada iyo aada ugu badan oo waxbarta waa gabdhaha gabdhihii waxaa la ogaaday inay wiilkii maanta ka naxariis badan yihiin hadday qurbaha joogto iyo hadday wadanka joogtaba cisbitaalka oo kale gabdhaha idiin yimaadaan kasoo dhameeyey bal ka waran fursadda idiin buuxiyaan gabdhaha jooga ee ka howlgala shiftigooda aad balba waayeyso aad dhahayso meeyey xaguu ka dhacay shaah buu soo cabayaa sigaar buu doonta xaggan uu baxay laakiin gabdhuhu meesha yimaadaan kama dhaqaaqaan shaqadoodana aad baan ugu bogaa inay gabdhuhu door fiican buuxiyaan kaalin wanaagsanna ay ka ciyaaraan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ahaan gobolka sool gabdhuhu kaalinta koowaad ayay ka qaateen
hinda salibaan jaamac waxay ka mid tahay macadka caafimaadka mas-uuliyiinta ka tirsan waana madaxa tababarka umulisooyinka gobolka sool bal hinda waxaad nooga warantaa fursadda hablaha aadka u faraha badan ee mas-uuliyiinta caafimaadku ay qirayaan bal nooga waran haddaan ka hadlo qeybta caafimaadka ama hablaha caafimaadka bartay marka loo eega collejka caafimaadka collejka caafimaadka ee gobolka sool waxaa dhigta marka loo eego hablaha iyo wiilasha galaas walba aad eegtid waxaa u badan saddex meelood laba meelood waa hablo maanta waxaad moodaa hablihii inay aada wax u baranayaan khaasatan weliba caafimaadka markaad eegtid hablahaana aada ugu faraha badan markaanu eegno kuwa soo baxaya marka baahida gobolka sool marka la eego waxaa jirtay mararka qaarkood in la waayi jiray ama shaqaaluhu ay yaraan jireen marka loo baahan yahay shaqo ballaaran ama kambeyn ballaaran oo caafimaada in la qabto oo mararka qaarkood magaalooyin magaalooyinada kale laga dalban jiray maanta waxaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin ah in ay baahidii gobolka sool ay dabooleen marka khaasatan la eego hablihii caafimaadka waayo maanta haddaa tuulo walba ama miyi walba oo caafimaadka loogu shaqeynaya dadkii waxaa fadhida gabadh caafimaada oo maxadka ka baxday baa fadhida miyigii marka loo eego m c h yadii tuulooyinka xitaa magaaladii way ka baxeen oo m c h yada gobolka sool oo guud ahaan marka la eego qofkii u kuurgala wuxuu arkayaa hablihii caafimaadka oo ka shaqeynaya oo guryahoodii intay ka tageen shaqo ugu tegay inay m c h yadii daboolaan caafimaadkooda markii gobolkii la daboolay magaaladii gudaheedii la daboolay marka tirada soo gelaysa wiilasha ee gabdhaha ayaa badan
tusaale ahaan baan ka hadlayaa waxaa fadhida galaas tusaale ahaan lixdan qof oo kalaa fadhiya waxaa laga yaabaa afar iyo toban qof ama shan iyo toban qof inay wiilal yihiin inta kalena ay hablo fadhiyaan marka aad ablaha aad aad iyo aada u badan xitaa shaqooyinka markaad aragtay marka lasoo ablay garanayo ama shaqada intixaan laga qaadayo dadku marka indhahooda waxay qabanayaan wiilashu way ku yaryihiin hablaha fara badan marka hadda waxaad odhanaysaa habli caafimaadka waxa baranaya ama waxa soo baxaya in ay u badan yihiin laba meelood hablihii ay yihiin waxa baahida daboolayaana ee goob walbaana ku sugan ee shaqadii ka howlgelaya hadday miyi tahay tuulaha hadday tahay haddii magaaladii weyna tahay goobihii caafimaadka inay habluhu u badan yihiin in fursadda marka shaqo abuurka ay macadka soo dhameeyaan inay shaqo helaan marka taas idinka maxay idinku dhiirigelinaysaa in ardaydiini ay goobaha caafimaadka shaqooyina ka helaan bulshadana u shaqeeyaan qalinjibintooda adugu labadii kun iyo siddeetanka bishii koowaad bay ahayd laakiin iyagu final examkiiyo toddobiyo tobankii dabayaaqadeedii ayay dhameeyeen marka dadkaas ardaydii baxday markaa waxaan u malaynayaa marka iskadaa kuwii hore waxaan u malaynayaa hal qof oo maanta bilaa shaqo ah oo aan odhan kara xaafadooda buu fadhiyaa ma jirto dhammaan waxay ka wada howlgaleen magaalada gudaheeda inta badan laba meeloodba marka la eego waxay ka howlgaleen m c h yadii tuulooyinka magaalada ayaa fursad ay ku heleen inay ka shaqeeyaan oo loo qaata marka iskuul ahaan marka laga hadlayo waxaan aada mar walba ugu dhiirigelinaa marka ardadu ay joogaan in ay ka qayb qaataan muraayada gobolka ay hadhow noqdaan markaay baxaan oo dadka lagu tusaale qaadan doono ay noqdaan
sidoo kale hablaha iyagu ka shaqeeya cisbitaalka weyne magaalada laascanood ee macadka caafimaadka dhameeyey waxaa ka mid ah nuuro jaamac darwiish nuuro ayaan weydiiyey waxyaabaha ay qabato iyo kaalinta caafimaadka ay kaga bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ka mid ahay gabdhaha ka shaqeeya cusbitaalka laascaanood ka howlgalaa markii horena kasoo baxay maxadka caafimaadka ee gobolka sool waxaan ka shaqeeyaa anigoo hadda markaan anigu iska soo qaado qaybta health information systemka cusbitaalka waxaan kaloo ka shaqeeyaa aan bartay ama aan kaloo ka shaqeeyaa qaybta midwayfariga ama umulisooyinka gobolka anigu markiiba aan soo baxnay ama aan soo qalinjibinay waxaan kusoo nimi volontiyer markii dambena adigu in yarintaanaan jooginba dee shaqaalahaan noqonay oo waayo dee aad baa naloogu baahnaa baahi baa naloo markaana dee baahidii ama jirtay ama naloogu baahnaa waanu daboolay waanu shaqeynay waxaana ka mid noqonay shaqaalihii cusbitaalka
bal ka horan markaad is wareysateen dhallinyaradeenii kasoo baxday macadka caafimaadka ee magaalada laascaanood markaad aragtaan door fiican inay hablihii ku qaateen oo aada isugu timaadaan shaqooyinka bal ka waran hablihii horta way wada shaqeeyaan guddigood waana dee meel looga baahnaa bay yimaadeen ama magaalaha ka shaqeeyaan ama tuulaha aadaan mid walba meesha ay joogto dee inay shaqadii loo diray ama ay baratay dee in ay qabato ay bulshada ugu adeegto ayay bay noo sheegaanoo dee mid walba ay ku qanacsan tahay shaqadeeda iyo habka qaab waxay soo baratay inay wax ku qabanayso cabdikariin nolol waa v o a magaalada laascaanood
qaramada midoobe ayaa wadahadallo xal loogu raadinaya xaaladda cakiran ee dalka yeman wada wadahadalladaasi ayaan ilaa iyo hadda wax natiijo ah aysan ka soo bixin sidoo kalena waxaa sii xumaanaya xaaladda bani-aadamnimo ee ka taagan dalka yeman warbixin arrintan ku saabsan qaahira waxaa nooga soo diray waryaheena xuseen saxnuune wararka ka imaanaya dalkaasi yeman ayaa xaqiijinaya in weli wax natiijaha aysan ka soo bixin wadahadallada dhex maray kooxda xuutiyiinta iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan dalkaasi sida ay sheegayaan warbaahinta dalka yeman u qaybsanaha qaramada midoobe ee waddankaasi master martin ayaa dalbaday inuu la kulmo hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta cabdalmelig al xuuti si uu u arko aragtidiisa ku aadan xalka siyaasadeeda master martin ayaa maalintii shalay ka dalbaday kooxda xuutiyiinta yeman inay isaga baxaan dekada magaalada xudaydiya si dekadaasi ay u maamusho qaramada midoobey waa sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobey ee magaalada sanca saraakiil ka tirsan kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay inay daraasaynayaan hindisaha ka yimid qaramada midoobey arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shanaad dagaalo qarar ay ka socdaan duleydka magaalada xudeydiya kaasoo ay isaga soo horjeedaan ciidamada dowladda yeman oo taageero ka helaya dowladda imaaraadka iyo maleeshiyada kooxda xuutiyiinta ee waddankaasi isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya ayaa saacadihii ugu dambeeyey duqeeyey fadhiisimo xuutiyiinta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan magaalada xudeydiya iyo weliba madaarka magaaladaasi wakaaladda wararka ee saba oo raacsan kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay isbahaysiga sunniga inay maalintii axadda magaalada xudeydiya ka geysteen shan duqaymooda saraakiil ka tirsan ciidanka sacuudi arabiya ayaa dhinacooda ka xaqiijiyey in duqaymaha ay la beegsadeen bartilmaameedyo uu ka mid yahay madaarka magaalada xudeydiya sidoo kale waxaa jira qorshe qaramada midoobay ay ku doonayso sidii maleeshiyada xuutiyiinta ay isaga bixi lahaayeen magaaladaasi si nabadgelyo ah islamarkaasina loo joojin lahaa howlgallada milatariga oo ay wadaan isbahaysiga sunniga dhinaca kale ururka caafimaadka adduunka oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa ka digay saameynta uu dagaalkaasi ku yeelan karo boqolaal kun oo reer yeman ah oo ku nool magaaladaasi w h o ayaa sheegtay inay khatar ku jirto nolosha iyo caafimaadka in ka badan hal milyan oo qof oo ku nool magaalada xudeydiya iyo deegaanada ku xeeran haddii ay sii socdaan dirirta u dhexaysa labada dhinac hay-ada xuquuqda aadanaha ee dalka yeman iyo kuwa carabta ayaa sidoo kale horay uga digay dagaalada ka socda gobolkaasi waxayna ku baaqeen in la joojiyo dirirta halkaasi ka oogan maxamed cabbaas sheekh maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda ka alowsan magaalada xudeydiya iyo baaqyada ka digaya in halkaasi ay ka dhacaan musiibo bani aadamnimo dagaalada ka socda magaalada xudeydiya u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada isbaysiga wuxuu socdaa muddo oo ilaa iyo shan maalmood ah waxaa jirto maaragta cabsi ah oo laga muujinayo in yani meeshaas ay ka dhacdo musiibo maaragta bini-aadanimo oo qaacidaha who iyo qaacidaha kale oo localka ah ay leeyihiin waxaa suuragala meeshaas in yani dhibaato badan oo bini-aadanimo ah oo maadaama dagaalada ilaa shan maalmood oo xiriir ay socdaan inay ka dhacdo sidoo kale qaramada midoobey waxay dadaal aad ah ku bixinaysaa in ay ciidamada xuutiyiinta ay ka baxaan goobaha ay haystaan magaalada xudeediya si looga baaqdo dagaalka inuu sii socdo oo sii dheeraado oo musiibadaas bini-aadanka ah meeshaas ka dhici doontana yani looga badbaado sidoo kale haddii aysan yani xuutiyiinta aysan maqal baaqa qaramada midoobey isbahaysigana aysan joojin duqeymaha cerka ay ka geysanayaan waxaa aada looga baqaa inay dhacaan ciidamo ka socda dalalka imaaraadka carabta sacuudi arabiya iyo ciidamada dowladda yemen ayaa shantii maalmood ee ugu dambeeyey weeraro dhulka ah ku hayay magaalada xudeydiya si ay u kala jaraan magaaladaasi iyo caasimadda dalkaasi ee sancaa oo ay ka taliyaan maleeshiyada xuutiyiinta kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa u kala qaybsan shiico iyo sunni kuwaasoo taageero kala duwan ka hela dowladaha sunniga ee carabta iyo weliba dowladda iiraan oo si weyn u maalgelisa kooxda xuutiyiinta xuseen saxnuuni v o a kahira haatana waa ciyaarihii waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo koobka kubadda cagta adduunka ayaa weli xiiso badan uga soconaya waddanka ruushka habeenkii xalay ahaa iyo shalayna kulamo ka tirsan gurubyada e iyo f ayaa la ciyaaray hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray waddammada jarmalka iyo meksiko ciyaar ka tirsanayd gruubka f halkaa kulan oo keliya ayaana gruubkaasi la ciyaaray waxaana xusid mudan in xulka qaranka ee jarmalku ay koobka kubadda cagta adduunka ee haatan lagu loolamayo difaacanayaan waxaa sidoo kale xusid mudan in xulka qaranka ee meksiko ay iskaga hor yimaadeen waddanka jarmalka sannad ka hor koobkii qaaradaha ee lagu qabtay waddanka ruushka kaasi oo jarmalku ay afar iyo hal kaga badiyeen meksiko waxaasoo dhan waa layskala soo tegey oo waxaa kulankii xalayto dhacay lagaga badiyey jarmalka hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee mexico ay ku badiyeen guushani ma ahayn mid taageerayaasha dunida iyo dadka ciyaaraha ka faalloodaahii ay saadaalinayeen amaba ayba is oran kareen waa suuragal haase ahaatee mexico waxay garoonka la soo gashay ciyaar aad loola yaabay oo weliba inta badan qaybtii hore iyadaa kubadda haysa islamarkaasina fursado badan oo golo lagu dhalin karay ayay mexico heshay ciyaaryahanka la yidhaahdo carlos avela oo isagu qadka dhexe ka ciyaaraya islamarkaasina sitay nambarka koyo tobnaad gol uu toban ahaan u ciyaarayay ayaa isagu ahaa ciyaaryahan ay jarmalku bar ay u qabtaan garan waayeen waxaana taasi ay keentay in ciyaaryahanka la yidhaahdo harvin lozano uu ka faa'iidaysto gool qurux badan daba mariyo goolhayaha kooxda jarmalka ee manuel noya sidaasi jarmalka saddex dhibcood ayaa looga qaatay macallinka jarmalku warbaahinta la hadlay kulanka kadibna waxa uu sheegay guuldarradani inaysan waxba u dhimaynin islamarkaasina waxa uu ballan qaaday in xulkiisu ay wareegga kale u soo gudbi doonaan la arki doonay haddaba xalxiraalahaasi haddii ciyaartoydiisu ay ka jawaabaan gruubka i ee kulan isna la yaable ayaa waxa uu dhex maray baraaziil iyo switzerland baraaziil sanadkan waxaa loo saadaalinayaa koobka kubadda cagta adduunka inay ku guulaysanayso marka la eego xiddigaha ay wadato waxaa taasi qaybtii hore ciyaarta loo qaatay inay suuragal tahay kadib markii ciyaaryahan cotinio uu kubad qurux badan daba mariyey goolhayaha xulka qaranka switzerland hase ahaatee ciyaartooyda switzerland iyo macalinkoodaba way isi soo dhaarsadeen qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqdayna baraaziil waa la bareejeeyey oo ciyaarta hal iyo hal bareejo ayay ku soo gebagabowday sidaasina laba dhibcood ayay ku weysay baraaziil oo hal dhibic oo keliya ayay garoonka kala baxday goor sii horraysay oo shalay ahaydna kulan xiise badan ayaa waxauu dhex maray waddamada kostarika iyo serbiya qaybihii ugu horreeyey ee ciyaarta waa laysku dhegay oo labada kooxood waxba kalama aanay dhalin hase ahaatee qaybta dambe ee ciyaarta buluzon loo dhigay serbiya ciyaaryahan alexander kolorof ayaa u saxiixay goolkaasi oo kaasina ay ku badisay xulka qaranka ee serbiya kulmo xiise badan ayaa maanta laiskaga hor imaanayaa gruubka f kulankii dhinnaa waxaa isku dhici doona waddamada sweden iyo south korea sidoo kale gruubka g beljum iyo banama ayaa foodisgelin doona halka tunis iyo englandna ay kulmi doonaan xulka qaranka ee tunisiya taageerayaasha afriku waxay guudaraynayaan haddii ay suuragal noqon karto dhibicdii ugu horraysay ee qaaradda afrika in ingiriiska tunisiya ay ka qaadi doonto la arki doonay haddaba in rajada taageerayaasha afrika ee tunisiya ku xidhan in ay tunisiya ugu yaraan dhibic ka qaadato ingiriiska iyo in kale dhegaystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga intaatani kulan dambe waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascade oo nooga warbixinaya ciyaarihii shalay dhacay iyo kuwa la filaya in ay maanta dhacaan ee xiisaha leh markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddeenna inagoo kusii siqayna dhinacii heesaha aanu idinkuugu talagalnay waxaanu idiin soo qabanaynaa waayo waayo iyo heestii beled xaawo codka macaan ee fanaanada binti cumar gaal
wiilkii shaacigu baqay inankii caashiqaan bareen aniguba abba ku racay barbatayarkan ka egtay wiilkii shaacigu baqay inankii caashiqaan bareen aniguba abba ku racay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iiga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iiga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya haduba dabaynkan racay inuu beenila jiray adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya haduba dabaynkan racay inuu beenila jiray adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda cashar jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambou bararto haddaan baxsanow idaado aniga balaaya bahayga raacdo haddaan boogsadoon karaysto sidaan uga booda casha jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambo bararto haddaan baxsano idhaado aniga balaaya bahayga raacdo baxdowga aninkaanu qatay jacaylkii beri samadka bishaarada
waa hagaag idaacaddaydi subaxnimo waa naga intaa wakhtigaana haya intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
qatay jacaylkii beri samadka bishaarada igu yareen qaybtana ugu jawaabay yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bogay salaaxay inaanan baaraha dhugaynin yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bogay salaaxay badbaadi